barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somalycom
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaca bisha juun waa shan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington idaacadda duhurnimona waxaa idinla socotiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah saare ciidla nuur
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaaliya oo magaalada nairobi ka hergeliyay garoomo kubadda lagu ciyaaro ka duwan kuwii hore
garoonkanna waxaan bilownay kii waagaa bilaabaynana waa waxay ahayd magaalada oo iska xumid dhallinyartana waxyaabo badan oo amri darada u badnayd laakiin sidii loo dhisay garoomadan dhallinyarta waxaas waa iska dhaafeen marka hadda garoomadan way badan yihiin waxaa malina islii ilaa toban garoon hadda way gaarayaan waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo magaalada jabuuti ka ganacsada isaga oo shaaha iibiya isla xilligaasi uu shaahiisa ka ganacsanayana darmuustiisa dusha ku sita
barnaamijka inta uu socdo waxaan ka maqnayn kaalimaha heesaha
maalmihii ciidda barakaysan ee ciidal fidri ayaynu u dabaaldegaynaa heesahaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan oo ciyaarihii ka mid yihiin marka horese warkii dunida
hogaamiyaha milatariga talada dalkaasi haya ee dalka suudaan jenaraal cabdifataax al burhaan ayaa waxa uu maanta sheegay inuu diyaar u yahay inuu wadahadal ka galo mustaqbalka waddankaasi kadib markii uu sidaasi diiday maalin ka hor islamar ahaantasina ay ciidanka milatarigu ay xoog ku galeen xarun ay dibadbaxsameeyaashu ku sugnaayeen oo ku taallaa iridka hore ee wasaaradda gaashaandhigga golaha milatariga ahaan waxaan gacmo furan ku soo dhoweynaynaa wadahadallo aan xadidnayn oo ku jirta danaha qaranka si loo soo dhiso awood taas oo matasha shacabka waddanka suudaan ayuu burhaan ku sheegay war laga sii daayay t v-ga dhanka kale rasaas ayaa weli maanta laga maqliyey magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan iyadoo ay xiisadda halkaasi ka kacsan tahay kadib laba maalmood oo ciidamada ammaanku ay dileen lixdan qof oo ka mid a dibadbaxsameeyaasha isbitaalada magaalada khartuum ayaa waxa ay sheegayaan in ay la harbinayaan inay la tacaalayaan tirada dadka dhaawaca ah kadib markii ciidamada ammaanka ay isniintii bilaabeen weerar ka dhanaa shacabka dibadbaxa dhigayey oo xarun ku lahaa dibadda hore ee xarunta wasaaradda gaashaandhigga xaaladda ayaa aada weli u adag inta badan cisbitaalada waxaa soo gaaray dhaawacyo ka badan intii ay xamili jireen ayuu sheegay sarkaal ka tirsan dhakhaatiirta caafimaadka oo la hadlay wakaalada wararka e f b
hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka iiraan aayatullah cali khumeyni ayaa dhaliilay qorshaha maraykanka ee nabadgelyada loogu soo dabaalayo bariga dhexe kaasi oo uu ku sheegay khiyaamo weyn oo loogu samaynayo wadamada islaamka waxaanu dalalka khaliijka uga digay in ay taageeraan aragtida maraykanka heshiiskan ayaa la filayaa in dalka baxrayn lagu soo bandhigo dhammaadka bishan qayb ahaan welibana marka la eego qaybta dhaqaalaha la xidhiidha heshiiskan waxaa buddigay wiilka uu sodoga u yahay madaxweyne donald trump ee jared koshner waxaana la sheegay in mar horeba ay qaadaceen waddanka falastiin iyagoo sheegay in siyaasadda aqalka cad ay u weexanayso dhinaca israa'iil dalalka sacuudiga imaaraadka carabta iyo wadamo la xidhiidha ayaa islamarkaasiba rumeeyey in ay taageersan yihiin qorshaha maraykanka waxaana ay sheegeen inay ka qaybgelayaan shirka baxrayn lagu qabanayo shaniyolabaatanka iyo lixiyo labaatanka bishan juun halkaasi oo ay diideen inay kasoo qayb galaan hogaamiyeyaasha falastiiniyiintu
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa v o a dhalinyaro soomaaliya oo ku dhaqan xaafadda isla iyo magaalada nairobi ayaa halkaasi ka hergeliyay garoomo korka ka xidhan oo leh cawska cagaaran ee macmalka ah kuwaasoo wax weyn ka bedelay dhinacyada madadaalada iyo jirdhiska dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada nairobi sida ay ku doodayaan qaar ka mid a horjoogayaasha garoomadaas dhalinyaradan sida aadka ahi ugu taxan garoomada ee kubadda ku ciyaara ayaa ah kuwo maalintii shaqeeya waxaa sidoo kale ay halkaasi ay ku ciyaara odayaal iyo dhalinyaro kale oo xiiseeya ciyaaraha kubadda cagta warbixin arrintaa ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
inta badan dhallinyarada soomaaliyeed ee kubadda cagta ku ciyaara garoomada ku yaala xaafadda isliya ee magaalada nairobi qaarkood waxay shaqeeyaan xilliyada maalinkii halka qaarkoodna ay maalinkii wax bartaan habeenkii ayay isugu yimaadaan garoomada kubadda cagta ee xaafadda islii halkaasoo ay ku ciyaaraan kuna madadaalaan mararka qaar waxay dhallinyaradan inay kubadda cagta ku ciyaaraan garoomadan ay ku gaaraan habeenkii saqda dhexe dhallinyaradan ayaa koox koox isku ballansada si ay u wada ciyaaraan waxaana inta badan ciyaarta ay ciyaaraan ay tahay mid xamaasadaysan maadaama dhallinyaradu hadhow kooxdii laga badiyo ay ku maadsan doonaan isaaq maxamed ismaaciil waxa uu ka mid yahay dhallinyarada halkan ku ciyaara xilliyada habeenkii waxaana kala sheekaystay sida ay dhallinyaradu kubadda cagta ugu ciyaaraan xilliyada habeenkii garoomada islii ee magaalada nairobi magacay waxaa lahaa isxaaq maxamed ismaaciil waxaa ahayd dhallinyarada ku nool waddanka kenya habeenkii baa meesha ku caweynaa ilaa ku wada daalanaa kudhidid iskaga keenaa saas aan uciyaarna habeenkii marka habeenkii meeqa saaca kula ciyaarta habeenka hadda waa si dad kuwa waxay galaan laba saac waxay ka baxaan afar saac kuwa waxay galaan afar saac kuwa waxay ka baxaan toddoba saac marka maalinkii oo kale maxay dhallinyaradu qabtaan qof qofna wuu shaqaystaa soomaalida waa la isku jiraa arday baa jirta oo jaamacada ka dhigata sida khaasatan aniga arday baa ahay jaamacadeed waxbaan ka bartaa wadanka habeenkiina dhalinyarada soomaaliya la caweeyaa dadna way shaqeeyaan markii la shaqeeyo galabti waa lasoo xiriyaa habeenkii ilaa toddoba saaca la dheeliya qof walba wuxuu soo qaadanayaa jaakad waxa waaye qof walba jaakad buu soo qaadanayaa qofka garoonka markuu galo wuu dhiidayaa qabow ma dareemayo markuu ka baxana jaakadu xiranaya banaanku fadhiisanaya dhaxan ma gelaysan marka qofka saas kusii sugi karaa binjiga gadaal hadhow laga soo gelinaya dhalinyaradu ma lacag baa laga qaadaa halkan ha lacag baa laga qaadaa qof walba lacag baa laga qaadaa sideed qof haddee tahay waxa waaye garoonka laba kun shan boqol baa lagu galaa laba kun shan boqol laba kun shan boqol adiga sideed qof sideed qof calaa qof waxaa laga qaadaa laba boqol garoomadu way kala yihiin mid saddex boqol baa laga kala qaadaa mid laba boqol mid laba boqol iyo konton midda koowaad magacayga waxaa cabdulaahi maxamed cusmaan aniga garoonka waxaa ka ahay garsoore garoonkana dadka ku maaweeldeelinaa si saa'id ayay ku anfacaan ayaga kana faa'iidaan exerciseyaashoo kale sidii galbihii markay soo shaqaystaan oo kale ayagoo faraxsan oo shaqadii maskaxdii kusoo buuqsadeen waxay u baahan yihiin exercise oo kale sidii inay mindkooda ku furfurmo sida kubaddii oo kale inay dheelaan iyo jimicsiya sameeyaan marka aniga dhinacayna kubadda waa marka marka meeshaan meeqa saac ay ku ciyaaraan meeshan waxay ku kala xiran tahay inta waqti dadka kala qabsado marka waxay ka bilaamataa galbihii koo iyo toban saac waxaan maqhribaa aadnaa kadib waxaa soo galnaa hal saac iyo bar kadib waxaa ka baxnaa cishihii kadib haddana saddex saacadood iyo baraa ka baxnaa kadib kuwa afar saac soo galaan lix saac ay ka baxaan qaar marka dhalinyaradu aad bay uga cabanayaan dhanka qiimaha oo kaleeto xaggaas maxaa ugu wacan qiimaha waxaa keenaya waxaa waa dhulka anaga ma lihin dhul dowladeed waaye marka anagana dhinacaasa qiimaha saa'id nolol saariyaa marka anagana waa dhaqaaleynaa because wiilasheen oo kale waaye waa sidii dhallinyaradoo kale walaalaan nahay walahi saastee tahana saa'id aa u dhaqaaleynaa dhinaceena saa'id culaaska jiro garoomada kubadda cagta ee xaafadda islii waxaa iska leh ganacsato soomaaliyeed oo maalgashi ku sameeyey sannadihii ugu dambeeyena aad ayay ugu soo badanayeen gudaha magaalada nairobi dhulka lagu ciyaaro kubadda cagta ee xaafadda islii ee garoomada laga dhisay ganacsatada soomaalidu iyagu iskama lahan oo waxaa iskale dowladda balse ganacsatada soomaalidu lacag kira ah ayay bixiyaan faysal maxamed jaamac waa milkiilaha garoonka kubadda cagta ee ku yaala jidka sideedaad ee xaafadda islii asalaamu calaykum magacayga waxaa lalahaa faysal maxamed garoonkanna waxaan bilownay kii waagaa bilabaynana waa waxay ahayd magaalada oo iska xumed dhalinyartana waxyaabo badan oo ay mataqaanaa waxyaabahan la dhaho amri darada u badnayd sida gurubyaasha subapower iyo waxyaaba badana magaalada ka jiray laakiin sidii loo dhisay garoomadan dhallinyarta waxaas way iska dhaafeen waxaa loo soo batay bununiyaashi marka hadda garoomadan way badan yihiin waxaa inay islii ilaa toban toban garoon hadda way gaarayaan oo dhallinyarta dhan meelahaas u qaybsameen marka alxamdulilah waxyaaba badana kusoo kordhisay in talentka dhallinyarta iyo koobabka iyo waxyaabahaas dhan lagu qabto marka intaas dhan laa laga faa'iiday marka habeenkii maalinkii ma la ciyaaraa mise waxaa jira xilliyo gaaroo la ciyaar may waxaa la ciyaaraa badanaa dadka dhallinyarta meesha way shaqeeyaan badanaa dukaanley iyo qaar iskuullada jaamacada dhigta waaye marka koo iyo toban saac iyo bar wixii laga bilaabo ciyaaraha la bilaabaa ilaa iyo labaiyo tobanka habeenimo dhanka qiimaho kale waxay leeyihiin dhalinyaradu aad buu qaali noogu yahay oo maxaa u sababa in qiimaha uu saa qaali u noqdo ni waxyaaba badana sababu ah n maadaama de waxyaabahana kapidka oo kale iyo qaali iska yahay maintenance u baahan yahay kiraa jirto shaqaawelina jiro marka waxay iska badan yihiin laakiin si haddii loo feeriyana qaali ma aha waayo halkii tiim toban qof ay ka kooban yihiin markii laba qof kastao isbuuci waxa laga yaaba laba jeer inuu ciyaaro laba boqol aa kusoo aadaysa magi culeys badan oo hal qof saaran maaha marka boqol average boqol ilaa boqol iyo konton waaye marka laga soo tago dhallinyarada halkan ku ciyaaraya kubadda cagta kasakow waxaa sidoo kale fursado shaqo ka helay garoomada kubadda cagta ee xaafadda islii dhallinyaro soomaaliyeed oo shaqola'aani ay ku haysatay magaalada nairobi sida uu sheegayo faysal maxamed jaamac si fiican hadda anaa garoonkaygo kale waxaa ka shaqeeyo ilaa lix qof ha ka shaqeyso atmins lixdaas qof dee meeshaas hadda oo bariskooda ay ka helaan dasaaqadooda meeshaas ka helaan marka shaqa abuurna way tahay waayo garoonkayga keliya hadduu lix qof ka shaqeeyo waxaa laga yaaba marka ilaa lixdan boqol qof inay ka shaqeyso garoomadan dhan oo magaalada ku yaalo ilan hadda isli kelina maaha sawd b sawd c meelo badan hadda laga furay ilaa gaaris hadda nordistan xataa waa la geeyey marka shaqa abuurna si marka loo fiiriyo way u tahay dhallinyarada soomaalida ee kubadda cagta ku ciyaara magaalada nairobi qaarkood heer ayay ka gaaraan oo waxay gaaraan heer ay ka ciyaaraan ciyaaraha heer qaran ee dalkani kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi haatana dhinacii heesaha ciidda aanu ugu talagalnay aynu ku wada nasanno waa hees ay wada qaadayaan jooqle shira jaamac iyo fuaad cumar yare
What's up?
bkhayr ayaanu dhegaystayaal idin leenahay haatana jabuuti toddobaadkii hore intiinii dhegaysatay waxaad barnaamijka dhallinyarada aad ku maqasheen wiil dhallinyaro ah oo magaalada jabuuti ku soo kordhiyey ganacsiga shaaha iyo kafeega oo uu dhabarka ku qaado darmuuskiisa isagoo magaalada la dhex lugeeya qaybta labaad ee waraysiga maxamuud maxamed suleymaan ayaa wuxuu ku eegi doonaa shaqooyinkii hore u soo qabtay oo ahaa macalinimo iyo weliba inuu mar noqday maamulo iskuul waxaanu u waramay wariyahayaga jabuuti sagal saciid faarax waxaan ka soo bilaabay shaqada meel hoosaan ka soo bilaabay markii dambena waxaan ku dambeeyey inaan meesha aan ka shaqaynayna mas-uulka noqdoba haddaan kuwadu tilmaamo dee school brifey baan kasoo shaqaynayay bare fadan baan kasoo shaqaynayey markii hore meel hoosaan kasoo bilaabay waan soo dallacay waxaan noqday gestioneer waxaan la idhaahdo ama maxaan ku dhahdaay markii dambe contable baan soo gaadhay markii dambena responsableka dhan meesha ama directeerka meesha noqdaba waa waan soo gaadhay anoo directeer baan shaqadan uga dhaadhacay markaa markaan uga dhaadhacay waxyaalaha aan aad ugu faraxsanahay waxaa ka mid a meesha keliya badan baan ku lahaa oo dee maxaan ku dhahay toban sannadood baan kasoo shaqaynayay tobanka sannadood sanad walba waxaanu macmiil noqonaynay ilaa boqol iyo konton qof ayaanu isbaranaynay oo keliya noqonaynay marka laba arrimood baa horta aada iigu dheera anigoo aanan iloobi karayn horta anigoo maxaan ku dhahay dee maxaan ku dhahday libakte anoo dee maxaan ku shaqaysanaya oo xor ah shaqaalaha baan soo mari jiray oo maalmihii bibistegana waa la soo mari jiray maalmo kalena waa kasoo iibin jiray subaxdii macalimiintaan la soo mari jiray directeerkii bedeli baan la soo mari jiray caadi baan la soo mari jiray alxamdulilah taasi waa mid ta kale waxay ahayd kiliyogaygii ugu ogaa anoo directeeroo biroga fadhiya ayaa suuqa igula kulmi jiray maxay anigoo kaafeesida ama aan birogiisa ugu tegi jiray marka alxamdulilah dadku markaa wallaahi aad bay maxaan ku dhahday arrinkaasi usoo dhaweyn jireen marka alxamdulilah bal waxaad tidhi iskool baan ka bilaabay shaqo meel hoose ilaa waxaad noqotay xisaabiye ilaa kalkaaliye ilaa markii dambe aad gaarto inaad adigu ka noqoto mas-uul iskoolkii oo dhan aan iskoolna intaa arday dhigata waa la garanayaa marka waalidiinta ilmahooda kuu keeni jiray ee ku iman jiray hadda markay ku arkaan adoo suuqii sheex iibinaya dabcan fikrado kala duwan bay qaadanayaan weli qof su-aal ma kaa weydiiye xataa ma artay carruurtii aad mas-uulka ka ahayd oo macallin waa maxay waxaad samaynaysa ku yiri
waa laga weydiiyey su-aal laakiin su-aalaha ugu badan la weydiinaya waxay ahayd inay dadku dhiiro geliyaan oo yidhahdaan wallahi waa shaqo fiican inuu qofku horta qof kastoo kaa hor yimaadaa qof kasta yacni waxaan arkay fikrad dadku ka wada siman yihiin fikradda dadku ka wada siman yahay waxa weeyaan qof kastaa wuxuu taageersan yahay qofku inuu nolol samaysto oo business abuurto meeshuu doonaha ka bilaabo laakiin waxay ahayd ta ugu badanee dadku maxaan ku igu hambelyanaya waxay ahayd fikraddan waxaa noqday ninkii ugu horreeyey jabuuti kana ka hirgeliya ama waalid baaro ciyaal udhiganaya ha noqdo ama ciyaal ha noqdo waayo ciyaal baa jiray dee toban sano ka hor ciyaalkii aan udhigay aan iskuul mas-uulka udhiganay dee iminka way waaweynaadeen ciyaalkii liseeg ama sesta socda igu soo wey mise maxmuud waa maxay waxaanaad maanta sida marka dhiirigelin wallahi dhiirigelin fiican bay ahayd
ragga soomaalidu ma aha kuwa u jajaban inay wax kariyaan bal sheexa si aad u karisa iga waran iyo goorta goormaad kacdaa goormaad diyaarisaa si aad u qiyaastaa xawaashka iyo waxaan iyo siaad sheexaaga waan dharbiyo aad buu macaan yahay mise hawl kaa qaadataa mise dareentaa bal shaqada dumarku ay hayaan
horta horta waxay weydiisay sagale su-aal laba qaybood u kala baxaysa qayb waa qaybtii dee maxaan ku shaqada dumarku hayaan inaan dareemo taasi waa mid tan kalena waxa weeyaan shaqadan kale maxaan ku dhahdaa iyo xilligan kaco waxa weeyaan horta waxaan waa lagu kala fiicanya marka hoda marka wallaahi inama si fiican oo garanaya ayaa marka hore maxaan ku dhahday aan u yeedhay raggii baa i caawiyey marka hal miisaanun baan qaatay bs qiyaasun baan qaatay imise saacadood buu ku bislaanayaa oo imise dabka saarnaanayaa imise saacadood qiyaasta sonkorta inta lagu daraya qiyaasta caanaha toddobaad gudihii ayaan ku xafiday marka markaad iska soo og tahay iminka inuu shan iyo soddon daqiiqo saarnaanayo laba kiilo oo sonkora kaa qaadanayo rubuc shaahana kaa qaadanayo intaad ku shubaysana ay toban daqiiqo qaadanayso dee wixii miisaan baa kusoo saaraysaa marka maalmihii dambe waxay ahayd wallahi nolol fiican oo wax dhibaataa kalama kulmi jirin s- inta laakiin igu adkeyd waxay ahayd markaan dee weelka markaan ka shubo weelka meeritaan intaa shaqada dumarka
markaad ka shubto kiliga adiga dib u mayra waayo xaafaddii dee shaqadan xaafaddii bay ka madax bannaan tahay hablihii shaqaynayey xaajiyadii waa shaqa inii gooniya marka kiligii shaahi anagaa ka dhaqdhaqaya anigaa shaahi xataa waxaa dhibaatada waxaa yalaa ugu badan waxaa ka mid ah khasraddii shaahi markuu haro kudaafadii waa inaan anigu kudaafadii geeyo kiligii waxaa koranaya kiligu weyn yahay kili weyn baa ku sameeya dee labayo toban litir wax- weel karani adig waad qi- dee waad imaajinayn karaysaa oo qiyaarsi karaysaa ha marka wallaahi inta shaaha karintiisa iyo soo iibintiisa weelka medhisiisa aniga iga howl badan
cunto kale ma karisaa markii laga soo tago shaah cunto kale waa kariyey laakiin laxuuxun baanan dubin waa inan baan ku yidhi wallahi cunto waan kariyey baastan kariyey shaah baan kariyey ma laxuux weli maa dubtay bay igu tira may baan ku yidhi marka waxay igu tiri haddaan laxuux dubin weli shaqo badan baa ku hadhay marka bahashaa weli ma arag laakiin inta kale waan isku dayaa waan sameeyaa ha si fiican ugu dambeyn dhalinyarada dhalinyaro badan waxaa jirta een, meelahaas ka fadhiyo xafiis iyo suud iyo sugaya maogtahay waxyaabo nooc kale ah iyagoo haddana karaya inay nolosha ka mira dhaliyaan oo waxyaaba sameeyaan maxaad tala siinahay
marka anigu dhalinyarada waxaan usoo jeedin lahaa in aanay sugin qofku isagoo master haysta isagoo lisons haysta isagoo diplom wax ka- wuxuu doona ha haysto inuu isagu koforgarayn karo noloshiisa oo maxaan ku dhahday uu meesha uu doonayo inuu nolol ka gaari karo inuu u bareero waayo waxa weyn isagoo hadaf buu leeyahay waayo iskuulka markuu dhiganay hadaf buu lahaa iskuulka markuu dhiganayay wuu soo kufay wuu soo kacay bilaa nool buu ku tegay bilaa quraac buu ku tegey itixaan buu soo maray habeen iska dhan oo itixaan maraya baaga itixaanka markuu maray wax laga yaaba ilmahaas inoo toddobaad inaanu seexanba hadaf buu lahaa inuu helo lisonskiisi inuu helo lisonskii uu helay laakiin dee nasiibkiisi umuu soo gelin maxaan ku dhahdaayey shaqadu doonayay shaqadu doonayay intuu helayo inaanu fadhiyin oo odhan wallahi anigu dee master baan haystaa lisons baan haystaa maxay baan haystaa baag baan haystaa dee biro iyo un baan sugayaa laakiin inuu samayn karo qofku nolol kaasi wuxuu ahaa maxamuud maxamed suleymaan oo ah wiil dhallinyaro ah oo shaaha ka ganacsada magaalada jabuuti wuxuu waramayey wariyahayaga jabuuti sagal saciid faarax halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada ciyaarihii jamaal axmed cusmaan ayaa u diyaara
aad baad mahadsantahay zaar kulan wanaagsan dhegaystayaal tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea saari ayaa waxa uu sheegayaa in uu aad ugu xiisay inuu dib ugu laabto dalkaasi talyaaniga kadib markii hal xil ciyaareed uu ingiriisku joogay naadiga chelsea-na uu leelinayay islamar ahaantaasina kula guulaystay koobka uefa yuruba league dhowaantan mauriso zari ayaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu xil ciyaareedkan ka tegayo naadiga kubadda cagta chelsea islamar ahaantaasina uu ku biirayo naadiga yuventus oo dhowaantan iska xiirisay tababarahoodii allegri kadib markii allegri ugu guuldaraystay in naadigaasi wax saameena uu ku yeesho dhinaca champions leaga kulana guulaysan waayay naadigaas balse dhowr koob kula guulaystay naadiga kubadda cagta ee yuventus oo ay ka mid yihiin horyaalka dalkaasi talyaaniga lixdan jirkan ayaa naadiga kubadda cagta ee chelsea waxa uu kula guulaystay markii saddexaad inay ku guulaystaan koobka premier leaga karabwa kaabka iyo uu finalka gaadhsiiyey iyo sidoo kale waxa uu kula guulaystay koobka yuruba league ee arsenal ay kaga guulaysteen sagaaliylabaatankii may aynu ka soo gudubnay waxa uu sheegay in uu doonayo in uu dalka talyaaniga uu dib ugu laabto infantino madaxweynaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa loo soo gaabiyo ayaa mar kale loo doortay inuu xilkaasi hogaamiyo gianni infantino ayaa doorasho ka dhacday paris oo aysan cidna la tartamin uu kugu guulaystay inuu sii layliyo ama uu hogaamiyo xiriirka kubadda cagta adduunka fifa ilaa iyo sanadka waxa uu hore ugu guulaystay uuna bedelay seblater sanadkii kadib markii seblater lagu helay eedeymo badan oo loo soo jeeday ka midka yihiin musuq maasuq iyo wax isdabamarin xoogan uu ku kacay waxaa hadda la sheegayaa in uu eventino uu markaasi sii hayn doono xilka gudoomiyaha xiriir kubadda cagta ee adduunka naadiga kubadda cagta ee liverpool waxa ay iska diri doontaa ciyaaryahanada storage iyo moreno oo naadigaasi u ciyaara daniel storage iyo alberto moreno waxa ay xil ciyaareedkan noqon doona xilligii ugu dambeeyey naadigaasi redska ay lasii joogaan weeryaanka dalka ingiriiska oo isaga labaatan jira ayaa lixdan iyo toddoba gool u dhaliyey boqol iyo lixdan kulan oo uu u saftay naadigaasi kadib markii uu naadiga chelsea kaga soo biiray naadiga liverpool sanadkii laba kun saddex iyo toban ciyaartooyga dhinaca bidix ee difaaca ka ciyaara ee wadanka spain oo u dhashay mareno ayaa isaguna boqol iyo afartan iyo kow kulan u ciyaaray naadigaasi waxaana uu kaga soo biiray naadiga sevilla sanadkii laba kun afar iyo toban tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta ee dalka spain iyo kooxdii real madrid ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda kubadda cagta ee sevilla labatugey ayaa waxa uu markaasi leelin doonaa naadigaasi sevilla xil ciyaareedka soo socda kadib markii laga soo ceeriyey shaqadii naadigaasi ee dalka real madrid dalkaasi spain ee real madrid iyo sidoo kale xulka kubadda cagta dalka spain oo uu kulamo inta uusan u safaninba marka iraade kulamo markaa keentay in uu ka tago naadigaasi kubadda cagta ee real madrid kadib markii ay guuldaro xoogan kala kulmeen bishii oktoobar naadiga ay sida weyn u xifaaltamaan ee barcelona markaas oo lagu awoodsanaaday shan gool iyo gool wixii markaa ka dambeeyey waxaa laga soo celiyey shaqada naadigaasi oo uu shaqo la-aanaha ha yeeshee hadda sevilla ayuu hogaamin doona xubinta ciyaaraha halkaas hayna joogto
wagaag intaasi ciyaaraha haddaynu kaga nimaadno mar kale iyo dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa xodka fanaanka axmed naaji sacad
wid wanaagsane waa ciid wanaagsane ciida umaadaha islaamku samaa ku ciida umaadaha islaamku samaa ku ciida ciida amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida sidii eebbahee yidhi ummaddii u soontee amarkiisa raacdo waa abaalgudkiinne ciida
ciidda axmednaaji iyo kooxdaasi la jibinaysayba waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a oo washington si toosna kaga imaanaysay saare ciidna nuur iyo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinayay dhegaysaltan afarta galabnimo dhammaanteena oo isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane iida waa ayaan faraxlo waa ayaan faraxlo ehel iyo qaraababa isku uurfayoobo noqda aayatiin wacaane iida